habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeena caawa iyo dunida v o a oo idin kaga imaaneysa washington idinkoo naga dhegeysanaya mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitaban iyo bogga v o a somaali com dhegeystayaal waa khamiis sagaalka bisha januari sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka idaacadda caawi iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan teknolojiyadda casriga ah iyo saameynta ay nolosha ku yeelatay
waxyaabaha ugu dambeeyey adeega aynu kusoo kordhina waxaa ka mid ah adeega la yidhaahdo cagbad ama igadir la yidhaahdo kaasoo u fudaydinaya dadkeenii hagbadda ururin jiray inay ku urursadaan hagbaddii kadibna ay si yaroo fudud u maamushaan waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ciidamada puntland oo faahfaahin ka bixiyey dagaalka ay kula jiraan daacish iyo qodobo kale si yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii saraakiil boliis iyo kuwa ammaanka ee waqooyiga galbeed ee bakistan ayaa waxa ay sheegeen in mintidiinta ay afduubteen ugu yaraan lix iyo toban shaqaalo dowladeed ayna markaasi soo bandhigeen shuruudo aan caddayn oo ku saabsan sii deyntooda kooxda lahaystayaasha rayadka ah ayaa shaqaale ka tirsan mashruuc macdan qodis ah oo la xiriira komishinka tamarta atomikada ee bakistan oo ay dowladdu maamusho ee degmada laki marwat ee maleeshiyadu ay weerartay gobolka khaybar bakhtuma ragga la afduubtay ayaa ku sii socday shaqada iyagoo saaraa basar waxaana lagu weeraray qorac caaradii oo la qafaashay sida uu sheegay sarkaal ka tirsan booliiska aaggaasi oo la yidhaahdo maxamed ijaaz kooxda afduubka geysatay ayaa intaasi kadib waxay dib qabadsiiyeen gaariga ka hor inta aysan la baxsanin dadkay afduubteen kooxda t t p ayaa lagu soo waramayaa inay sheegatay mas-uuliyadda afduubkaasi oo ay sii daysay muuqaal ay ku jiraan shaqaalaha la afduubtay qaar ka mid a lahaystayaasha ayaa la arkayay iyagoo uu ku boorinaya maamulka inay xaqiijiyaan sii deyntooda si nabada iyagoo u hoggaansamaya dalabaadka maleeshiyada balse ma aysan bixin faahfaahin intaasi ka badan v o a si madax bannaan uma xaqiijin karto sheegashada mintidiinta iyo xaqiiqada muuqaalkaasi milatariga ukrain ayaa waxa uu sheegay maanta inay soo rideen afartan iyo lix ka mida toddobaatan diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha wadin ah oo ciidamada ruushku ay u adeegsadeen weeraro lagu bartilmaameystay gobollo ku yaala bartamaha iyo bariga ukrain burburkii dowladaha aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano ayaa lasoo riday oo soo dhacay waxayna waxyeello u geysteen guryo ku yaala gobolada jerksey kharkif iyo sumi sida ay sheegeen ciidamada cirka ee ukrain difaaca cirka ee ukrain ayaa sidoo kaleeto waxay sheegeen inay soo rideen dowlado aan duuliyo lahayn ee gobolada jernihif dibrono petrovisk kherson kefi mikolov iyo boltava weeraradan ayaa dhacay maalin kadib markii ruushka uu gantaalo ku garaacay magaalada zaborozia halkaasi oo ay ku dhinteen dad madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa arbacadii waxa uu sheegay in aysan jirin wax ka naxariis daran in cirka laga soo duqayo magaalo la ogyahay in dad caadiya oo rayad ah lagu dhibaateynayo wasaaradda caafimaadka ee ghaza ayaa sheegtay toddobaatan dhimasho oo cusub maanta dagaalka israa'iil iyo xamaas taasi oo tirada guud ee falastiiniyiinta la dilay ka dhigaysa in ka badan afartan iyo lix kun tan iyo markii iska oorimaadku uu bilowday bishii oktoobar labadii kun iyo saddex iyo labaatankii marka laga soo tago dadka la dilay wasaaraddu waxa ay sheegtay in in ka badan boqol iyo sagaal kun iyo saddex boqol oo qof ay dhaawacmeen wasaaradda ma kala socdo tirada mintidiinta iyo dadka rayadka ah balse waxa ay sheegtay in kala bar in ka badan dhibanayaasha ay yihiin haween iyo caruur dagaalka khaza ayaa bilowday weerarkii toddobadii bishii oktoobar labadii kun iyo saddex iyo labaatankii oo xamaas ay dileen kun iyo laba boqol oo qof ayna qafaasheen laba boqol iyo konton kale weli waxaa khaza lagu haystaa ilaa iyo boqol lahaystayaal ah iyadoo ugu yaraan saddex meelood meel lahaystayaashaasi la rumaysan yahay inay dhinteen masar qatar iyo maraykanka ayaa hormood u ah dadaalo lagu doonayo in xabajoojin la dhex dhigo israa'iil iyo xamaas si loo sii daayo lahaystayaasha iyo gargaarka baniaadamnimo ee loo fidinayo rayadka falastiin warkeena dhegeystayaal waa naga intaas afhayeenka ciidamada puntland jenaraal maxamuud maxamed axmed ayaa sheegay in habeennimadii xalay ay duqeyno ka dhaceen deegaanka buuraleyda ee cimaar ee degmada markaasi ee gobolka bari afhayeenka ayaa waxa uu ka waramayaa qaraxyo ciidamada lala beegsaday isagoo u waramay wariyaha v o a faadumo yaasin jaamac
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa jenaraal maxamuud maxamed axmed faadhigo waxaan ku suganahay aaga hadda wax ka socdaaneen oo meesha la yidhaahdo timirshe baan hadda ku suganahay afhayeen waxaa nagu maqaalo ah in xalay ay dhacday duqayni duqaynta ayaa lala beegsaday xageese ka dhacday faadumay duqayntaasu waxay ka dhacday aagaga nimanka lagu saldhigyada u ahayd oo ay ka mid tahay il oo ay ka mid tahay camayra iyo meelo kaleeto weli aan hadda magacyadooda haddeen aan xasuusan laakiin isla aagaas oo saldhigii ay ku lahaayeen ayaa arrintaasi ka dhacday yaa lala beegsaday imise duqaynood ayay ahaayeen waxaa lala beegsaday nimankii daacishka ahaa ama isis ku dhuumaalaysanayay buuraleyda muxuu ahaayey aagga bari duqaymaduna waxa weeye dhowr duqaymadood istaba jooga bay ahaayeen oo haddee habeene bay ahayd oo waxa weeye jigta und iyo dilaagada unbaa la maqlaayay ciidan marka haddeer ma odhan karno kow iyo laba iyo saddex bay ahaayeen laakiin duqaymo fara badan baa loo geystay maxay khasaare geysteen duqaymahaasi faadumaydo haddee khasaarada horta dee aaggii weli ciidamadu way ku sii socdaane ciidamadu markay barnaamijka ciidamadu waxa weeye meelaha wadooyinka ah oo ay nimanku maxaa loomar dhulku sidaa markaan juquraafi ahaan dhulka kuu sheego dhulku waa dhul booraley ah dhul aan muxuu ahay lug lagu mari karin iyo dhul muxuu ahay wadooyin leb intaba waa jiraan marka wadooyinka iyo meelihii ay marayeen baa ciidamadu ka xireen nimanka haddee dhulka muxuu ahay daayeer maahane me wax mari karaa uyin jirin bayna iyagu ku sugan yihiin laakiin waxa weeye wadooyinka waa ka xiran yihiin nimanka ay mari lahaayeen
ma jirtaa in ciidanka miino geed loo saaray maalinimadii shalay oo ay khasaare gaarsiisay miinadaas miina waxa weye sideedaba horta haddaad maqasho ciidan baa miina dad baa miino dhigay ama ciidan baa miino dhigay horta waa qaab fulaynimo ah waa qaab ciidankaasu uu caddaynaya ciidankaas ciidan kabarle inuuyan ahayn waa qayb caddaynaysa ciidankaasu inuu ciidan muxuu ahay cabsoonayo oo ciidamada kusoo socda waa jiraaneen marka arrintaasi laakiin wax khasaare ah oo haddana kuu sheegi karaa ma jiraanin lix nin baa firidhooyin laga soo gaareen firidhooyin baasha firidheeeda meelgeeda bayna saaray waana qaabkaasayna u dhacday marka ma ciidan lugeynaya ayay haleeshay mase gaari ay saaraayeen maya ee waxay haleeshay gaari ay saaraayeen bay ahayd gaari waxba ma gaarin ragganaasna baabuurka saaraa lix ka midabaa firirro firirro ay soo gaareen firirro aan macno lahayn oo meeshoodiiba ma soo dhaafine bay ahaayeen dhaawacyo saalan bay ahaayeen dhinaca kale ciidamada puntland qaybtooda ugu horreysaa xaggee ku sugan yihiin marka ciidamada muxuu ahay meel degan oo satara ma aha ee ciidamadu waxay ku socdaaneen meelaha nimanku ay ku jiraanin baa godadkooda la rabaa in loogu daato haddii laha idmo godadkoodii baa lagu socdaa marka balidhidhin ma dhaafeen hadda balliga waa la dhaafay waa la dhaafay balliga mar horaa la dhaafay ma jirtaa inay miinooyin iyo qaraxyo la kulmeen intii ay waddada kusii jireen ciidanka ciidamadu faadumay waxa weeye waxyaabahaas oo dhan waa iska jiraaneen laakiin ciidamadu farsamadooday wataaneen technicationkeeday wataaneen waxa weeye waa waxaasoo dhan miinaa waa waa waa waa jira si taxadar le beena ciidamadu u socdaaneen oo miinooyinka isaga isaga saarayaan marka wax celinaya ma aha ciidanku waxaasi wax celinaya ma aha hawshoodu waa si toosa iyo waajibaadkooda u gudanayaan haddii ilaahay idmo ma jirtaa in dowladda puntland ay cafis u fudisay rag ka tirsanaa ururka daacish oo isa soo dhiibay waa jidhaayo muddo dheer baa arrintaa laga shaqaynayey madaxweynaha siciid cabdullaahi deni muddo dheer buu arrintaa ka shaqaynayey oo dadka dadka deegaanka oo la qalday inay dadkooda muxuu ahaaye u aqli celiyaan oo muxuu ahaye hawshaas ay ka soo saaraaneen oo ciidamada ajnabiga ahu dalkeena kusoo duulay si ay u sahlanaato in muxuu ahaye waajibaadka ciidamadu ay ka gutaaneen marka arrintaas dad badan baa waa muxuu ahaye arrintaas ka ka waantoobay oo isa soo dhiibay oo maanta guryahoodii si nabada u jooga waa imise dadkaasi ma dadka deegaankaabay kasoo jeedaan mase ajaanib baa ku jirta maya ajnaa'ibta niman ajnaa'iba oo iyaga muxuu ahaayey howlgal lagu qabto waa jiraaniin oo la wareysanayey oo isugu jira muxuu ahaayey afrikaan iyo isugu jira soomaali isugu jira laakiin dadka deegaanku waa gooni iyagu tiradoodu waxa weeye waa dad muxuu ahaayey tiradoodu haddeer kow iyo laba ma oran karo lakiin dad badan baa soo dhiibay oo jooga oo kusoo laabtay waxaas cafiskaas ka faa'iidaystay ajaaniibta aad sheegayso dowladahee kasoo jeedaan waase imisa laba dowladda saanay kasoo jeedaa nin wuxuu kasoo jeedaa muxuu ahaayey nimanka la yidhaahdo etoobiya ninna wuxuu kasoo jeedaa koonfurta soomaaliya buu kasoo jeedaa afartaa nin waxaa lagu qabtay muxuu ahaayey howlgal baa lagu qabtay
aagee lagu qabtay
agagaas baa lagu qabtay hadda howl ciidanku hawsha kaga jiro baa lagu qabtay iyo iyo meesha la yidhaahdo banadidian qayb baa lagu qabtay meesha la yidhaahdo timirshe qayb baa lagu qabtay marka waa hawshaasu si joogtaa bay u socotay waa afartani waa waa la qabtay
marka iyaga ma cafis baa loo fidiyey mase xabsigay ku jiraan maya maya maya cafis cafis iyagu cafis dee ma leho niman la qabta weeye iyagu cafis iskuma soo dhiibin nimankaas cafis iskuma soo dhiibin ma jiraa dad kasoo barakacay tuulooyinkii ay deganaayeen oo boosaaso iyo soo gaaray carmo magaalaba horta waa laga soo barakacay dadka xoole dhaqaltada ah oo deegaamadaas xoolaha ku dhaqan jiray waxa weeye horey bayba iyagu u diideen in dadka muxuu ahaayey ay dadku si afiftooda loo ogaan horey bay u diideen dadkaasu waa kasoo guuray oo reermiyiga ah reermagaalkana tuulooyin waa jiraan kasoo baxay oo kasoo qaxay mxua dhulkooda kasoo barakacay dowladaana muxuu ahaayey dadkaas wixii tasiilaada ay u baahnayd dowladdaa siisay
afhayeenka ciidamada puntland generaal maxamuud maxamed axmed oo sheegay in xalay ay duqeyno ka dhaceen deegaanka buuraleyda ah il iyo cumeyra ee gobolka bari wuxuu u warramayey faadumo yaasiin jaamac maamulka magaalada qardho ee puntland ayaa dadka ku nool gobolka karkaar ee puntland waxa uu ku booriyey in ay door ka qaataan dagaalka puntland ay kula jirto kooxda daacish warkan ayaa kusoo beegmaya xili dhowaan puntland ay weerartay fariisimaha daacish ee dhulka buuraleyda ee gobolka bari warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray yuusuf maxamuud yuusuf
iyadoo horey maamulka puntland ay u sheegeen inay bilaabeen dagaal ka dhana argixisada ku sugan buuraha calmiska gobolka bari ayaa madaxda puntland waxa ay maalmahan wadeen baaqiyo ku aadan garab istaagga ciidamada sida la shaqaynta ciidamada xoogaha ay hayaan una soo gudbiyaan iyo weliba in dhaqaale lagu garab istaago ciidamada puntland maamulka gobol karkaar iyo bulshada qaybahooda kala duwan oo iskaashanaya ayaa qabtay kulan lagu taageerayay ciidamada difaaca ee dagaalka kula jira ururka daacish guddoomiyaha gobol karkaar cabdi siciid dheere ayaa bulshadii kulankaasi ka qayb galay u sheegay in wejiga koowaad iyo kii labaad gobolkaasi ay ka qayb qaateen balse hadda degmooyinka gobolka laga rabo buu yidhi in wejigii saddexaad ee gacansiinta ciidamada ay bilaabaan isagoo si gaaran ula hadlay haweenkaiyo weliba odayaasha dhaqanka in aynu maanta isdhinac taagno ciidamada ku jira dagaalka in aynu u jeedino maanta garab istaag si aynu la soconno puntland waxay u jahaysatay inay la dagaalanto dadka nabaddiidka ah maanta waxaa la rabaa in laga wada qayb qaato gobolka karkaar dhammaan qaybaha kala gedisan uu ka kooban yahay dagaalka in laga qayb qaato waa ogtihiin maamulka heer gobol iyo heer degmooyin toddoba degmuu ka kooban yahay horey waa uga qayb qaateen xoolihii baa la geeyey haddeerna waxaan faraynaa degmooyinka iyo dhammaan qaybaha kale in fayska labaad saddexaad laga qayb qaato fays one iyo fays two horaa loo geeyey fayskii saddexaad in laga qayb qaato ayaan doonaynaa oo laysu wada taago dhammaan dadkaas waa cadow waa ogtihiin buuraha waa la jiraa ciidamadii maanta ma hambayn buuraha ayaa la fuulay marka innaga waxaan idinka rabaa in aynu ka qayb qaadanno dumarka weliba siiba dumarka oo mar kasta u taagan dhinac kasta u taagan ama dagaal ha noqoto ama arrimo bulsho ha noqoto markii shir la qabanayana iyaga ayaa yimaada runtii sidaa la sheegay burkii waa la keenayaa saliiddi waa keenaynaa laakiin waxaan rabaa sawaayadii iyo wixii la dubi lahaa dhammaan dumaradu inay xaafad xaafad ay isu qaybiyaan guddi soo samaystaan dhinaca kale taliyaha booliiska gobol karkaar gaashaanla sare xuseen cali maxamuud ayaa faray shacabka in cid walba oo looga shakiyo argixisada daacish ay ku soo wargeliyaan laamaha ammaanka waxaana uu si gaara u faray ciidamada ku sugan berriga iyo weliba badda gobolkaasi oo ugu baaqaaya gobol karkaar dadka xeebaha deggan iyo tuulooyinka baadiyaha ah inay feejignaadaan wax kasta oo xoga ay helaanna inay soo gudbiyaan meel kasta qof baa inoo jooga dad baa ku nool xoolaha ku dhaqan tuulaa ah kuwa badda ka xamaalanaya kuwa bahalkaysanaya inay qof kastooo cadowa aysan qarin ee meesha ugu dhow maamul ay u wargeliyaan baan ka rabnaa haddii ay waayaan ciday la hadlaan inay annagana la soo hadlaan dagaalka intu socda saacad walba waxaan diyaarunahay inaan qabanno saan cadow uga hortagno laakiin bulshada puntland gaar ahaan gobol karkaar waxaan ugu baaqayaa meel la fadhiyo ma taallo meel la joogo ma taallo meel la ganacsado ma taallo meel wax ka laga fikero ma taallo qof walba waxaa laga doonayaa waxa uu qaban lahaa inuu qabtaa laga doonaya maxay tahay wuxuu qaban lahaa waxaa laga rabaa shacabka hooyooyinka dadka darawallada ah kuwa gaadiidka wata kan baadiyaha deggan tuulada ninka jooga qofkii meel maraaya oo ay ka shakiyaanba inay soo sheegaan waa wax ugu horreeya kulankan lagu taageerayay ciidamada puntland ee dagaalka kula jira daacish ee ku sugan gobolka bari ayaa ku soo beegmayay xilli maalmo ka hor dagaal toosa uu dhex maray ciidamada maamulka puntland iyo weliba daacish kaasoo uu ku dhex maray deegaanka dhar jaalle sidoo kalena duqayn diyaaradeed ay dhacday maalmo kadib taasoo ilaa iminka faahfaahin dheeraada aysan ka bixin maamulka puntland yuusuf maxamuud v o e boosaaso
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa washington suuriya ayaa waxaa weli ka socda dagaal u dhexeeya kooxaha ay turkiya taageerto iyo xoogaga kurdiyiinta iyada oo iska horimaad maanta dhacayna ay ku dhinteen ugu yaraan soddon iyo toddoba qof sida ay sheegtay kooxda la socota xaaladda dagaalka ee dalkaasi warbixin ay qortay a f b waxaa soo jeedinaya axmed cali sheekh
dagaalada u dhexeeya helaya taageero duqeemo ayaa soddon iyo toddoba qof ku dilay khamiista maanta ah gobolka mambij ee waqooyiga suuriya sida ay sheegtay koox kormeerta dagaalka dagaaladii ugu dambeeyay ee lasoo wariyey ayaa imaanaya inkasta oo mareykanka uu arbacadii sheegay inuu ka shaqeynayo sidii wax looga qaban lahaa walaacyada turkiga ee suuriya si xulafada neeto ay uga dhaadhiciyaan inaysan kordhin weerarada ka dhanka ah dagaalyahanada kurdiyiinta kooxda kormeerayaasha dagaalka suuriya ee xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in dagaalo ba-an ay ka dhaceen baadiyaha mambij saacadihii lasoo dhaafay kuwaasi oo u dhexeeya kurdiyiinta ay hogaamiyaan xoogaga dimuqraadiga suuriya ee s d f iyo kooxaha turki ay taageerto ee ciidamada qaranka oo dusha sare ay ka taageeraysay turkiga weerarada waxaa lagu dilay soddon iyo toddoba qof sida ku cad khasaaraha horudhaca ah oo isugu jira dagaalyahanada turkiya ay taageerto iyo kuwa s d f iyo shan qof oo rayid ah ayay tiri kooxda kormeerka ee fadhigeedu yahay britain oo isku hadlaysa ilowareedyoha ay ku leedahay gudaha suuriya kooxda kormeerka ayaa sheegtay in ugu yaraan saddex boqol iyo labaiyo labaatan qof lagu dilay dagaalka ka socda baadiyaha mambij tan iyo bishii tagtay arbacadii masluum cabdi oo madax u ah kooxaha s d f ee uu mareykan ku taageero ayaa sheegay in kooxdiisu ay taageerayso midnimada iyo wadajirka dhuleed ee suuriya war qoraal ah oo uu diray wakaaladda wararka a f b ayuu ugu baaqay maamulka cusub ee suuriya inay soo farageliyaan si xabad joojin ee uga dhacdo suuriya oo dhan hadalka cabdiha ayaa daba socday waxa uu ugu yeedhay shir wanaagsan oo dhex maray hogaamiyaasha kurdiyiinta iyo maamulka dimashiq dabayaaqadii bishii tagtay kooxaha uu turkigu taageero ee ku sugan waqooyiga suuriya ayaa dib u bilaabay dagaalka ay kula jiraan s d f xilli ay kooxaha islaamiyiintu bilaabeen toddobailabaatankii nofembar weerarkii ay ku afgambiyeen madaxweynihii hore ee suuriya bashar al asad kaasi oo qaatay keliya koo iyo toban maalmood kooxaha ay taageerto ankara ayaa ku guuleystay inay gacanta ku dhigaan mambij iyo talrifaad oo dhacda waqooyiga xalab oo kurdiyiintu ay gacanta ku hayeen inkasta oo maraykanka uu waday dadaalo xabad joojin looga sameynayo deegaanka mambij dagaalka ayaa sii socday tan iyo markaas iyadoo uu sii kordhayo khasaaraha arbacadii xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa sheegay in turkigu uu walaac sharci ah ka qabo xagjiriinta xisbiga shaqaalaha kurdistaan ee b k k ee ku sugan gudaha suuriya wuxuuna ku baaqay in xal laga gaaro dalkaasi oo ay ku jiraan kabixitaanka dagaalyahanada argagixisada shisheeye taasi waa geedi socod qaadan doona waqti inta ka horeysa waxa aan dani ugu jirin wax kasta oo wanaagsan oo aan ka aragno suuriya waxa ay noqon doontaa dagaal waxaana aada ugu dadaali doonaa in aan hubinno intaasi aysan dhicin belinkan ayaa sidaasi u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan baris turkiga ayaa talaadadii ku hanjabay howlgal militari oo ka dhan ah ciidamada kurdiyiinta ee suuriya haddii aanay aqbalin shuruudaha ankaraha ee ku aadan isbeddel dhiig la-aan ah kadib dhicitaankii asad kurdiyiinta suuriya ayaa gacanta ku haya inta badan gobolka qaniga ku ah saliidda ee waqooyi bari ee dalka halkaasoo ay ku naaloonayeen ismaamul inta badan intii uu socday dagaalka sokeeye tan iyo laba kun iyo koo iyo toban hase yeeshee turkiya ayaa ku eedeysa qeybta ugu weyn xoogaga s d f ee loo yaqaano y b g in ay xiriir la leeyihiin kooxda b k k oo waday afartan sano dagaal ka dhan ah dowladda turkiga b k k waxaa urur argagixiso u aqoonsan turki maraykanka midooda yurub iyo inta badan xulufada reer galbeedka ee turkiga turki ayaa qaaday howlgallo badan oo ka dhan ah s d f tan iyo sanadii aad iyo aad u mahadsan tahay axmed cali sheekh ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay warbixintaasi ay qortay e f b haween ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ayaa waxaa arbacadii shalayto ay soo farageliyeen muran muddooyinkan ka taagnaa cidda ku shaqaynaysa dhismaha guriga hooyooyinka ee magaalada muqdisho murankaasi ayaa u dhexeeya ururka haweenka qaranka iyo wasaaradda arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka haweenkan bulshada rayadka ayaa soo jeediyey in awaamirta ku aadan gurigaasi looga dambeeyo xukuumadda soomaaliya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho
haweenka ka tirsan bulshada rayidka ayaa ku teliyey in dowladda soomaaliya looga dambeeyo arrimaha ku saabsan guriga hooyooyinka iyo cidda mas-uuliyaddeeda lagu wareejinayo sida ay ku warramayso maryam taqal xuseen batule sheekh axmed gaballe waa gabar soomaaliyeed dowladna soo dhex joogtay muddana dalkan ku noolay aniga shakhsiyan batula waa isoo wacday waxay ugu tiri haddaad tihiin bulshadii rayidka maxaa idinkaga aadan gurigii dumarka waa lala wareegaa waa la qaadanaya diyaar ma u tihiin haddaad tihiin bulshada rayidka inaadna soo garab istaagtaan oo aad nala celisaan gurigaas intaas markay batuulana weydiisay waxaa isweydiin mudan annagu miidiihi waa la soconay batuula fikraddii iyo hadaradii ka soo baxayna waa arkayna wax ay ku hadashay iyo jawaabtay bixisana waa arkayna waxaa isweydiin mudan batuulo inuu guriga guri haween yahay lama diidana shalana shalay ahayd maantana maantay tahay shalay gurigaas ururka haweenka soomaaliyeed waxaa loogu magac daraayay haweenka soomaaliyeeda haween ahaan u taagan maanta waxaa isbedelay soddon iyo afar sano kadib in dowladda wasaaraddii haweenka cagaheeda ay isku taagtay oo qoyska iyo xaquuqul insaanka ay diyaar u tahay wax kasta oo haweeneed inay mas-uuliyaddeedii qaado saas darteed go-aankaasna waxaa gaaray dowladda waa go-aan ka soo baxay mas-uuliyiinta qaranka batuulo iyo inta la halmaasho waxaan leenahay walaalayaalow dowlaa gacan dheer dowladdiyaa gurigaas la wareegtay wasaaraddii qoyskay siisay wixii aad dowladdiina ka tabanaysaan u taga weydiista baahiyaha a qabtaan u sheegta laakiin amarka dowladda waa qaadasho sidoo kale hinde axmed oo qayb ka ah haweenka bulshada rayidka ayaa raaligelin ka bixisay hadallo xanaf leh oo ay sheegtay inay ka soo yeereen mas-uuliyiin ka tirsan ururka haweenka qaranka laba kelmadood isku meel ma gasho haweenka soomaaliyeed waxbay dhisaan haweenka soomaaliyeed dowladnimay rabaan iyo in waxa dhagahayaga ku dhacay isma qaban karaan marka waxaan leeyahay taas ka raalli ahaada waxaan rabaa in taas aan idinka raalli gelino dhibkii dhacay inaanu dib usoo noqono waan jeclahay gurigan anu waxaan ku soo gaaray asagoo macalin jaamaca macalin jaamac waa la raray xamar weynaa la geeyey barobowsalka haweenka soomaaliyeed ee markaa jira ula yimaadeen madaxweynihii jiray aan wax keensanno aan dowladda ka boqol haweenaan ka dhisan karnaa aan barobowsal annagu inaan keensanno inaan nidhaa waxaana u baahannahay waxaana u baahannahay tanaa mudnaanta noole tan taas ayaama ka fekerayna maahane maanta kama fekerayn waxaa dhacay dhinaca kale guddoomiyaha ururka haweenka qaranka batuula sheekh axmed gaballe oo ay v o a wax ka weydiisay sida ay u aragto go-aanka ay soo jeediyeen haweenka bulshada rayidka ayaa ku jawaabtay gabdhaha hadlay aragtidooday ka hadleen qofkuna aragtidiisa isaga oo madax bannaan waxa meeshan yaalla ma aha wax dowladeed waxa laysku haysto ma aha borobarti dowladeed waxaa laga hadlayo oo brime ministerku uu ka hadlaayo waa hanti ururka haweenka soomaaliyeed ay leeyihiin oo ay ku dhisteen hantidoodii awoodoodii xooggoodii muruqoodii maalkoodii dowladdii maxamed siyaad barrena dhulka ay siisay saasna ku soo hirgalay oo loogu soo shaqaynayay haweenka soomaaliyeed marka dadku waa dhihi karaan dowladda amarkeeda ha loo hoggaansamo dowladda amarkeeda cid diiday ma jirto dowladda amarkeeda qofkii maaragtay dowlad yaqaana wuu yaqaanaa laakiin tani waa xadgudub waa xadgudub lagu xadgudbaayo hantida ururka haweenka soomaaliyeed guriga waxaa la yidhaahdaa guriga hooyooyinka waxaa mas-uul ka ah ururka haweenka waxaa furaha guddoonsiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markii la isku soo noqday mudane xasan sheekh maxamuud kalkii hore oo uu madaxweynaha ahaa isaga ayaa aniga oo batuulo sheekh axmed gaballe ah oo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka ii dhiibay furaha guriga hooyooyinka sababtoo ah wuu ogaa in gurigaani ay gabdhaha ururka haweenku leeyihiin gurigiinnii iyo xafiisyadiinnii ka taga nama qabato arrintaasi haddaan nahay gabdhaha soomaaliyeed haddaan nahay ururka haweenka soomaaliyeed waana ka xunnahay waana ka soo horka jeedaa batuulo gaballe ayaa dhanka kala sheegtay in ururka haweenka qaranka aanu hoos tegin dowladda soomaaliya taa beddelkeedana uu yahay urur madax bannaan ururka haweenku waa urur madax bannaan oo haween waayo ma aha urur oo dowladda ay samayso ama dowladda hoos taga wuxuu dowladda kala socdaa waa urur bulsho dowladdiisa waa u baahan yahay wada shaqaynuu la leeyahay laakiin ma aha urur dowladdu ay magacowdo ee waa urur madax bannaan oo isagu isdoorta oo shaqadiisa urur ahaan u madax bannaan hantidiisa u madax bannaan oo sidaa ku shaqeeya waxaan rajaynaha ummaddu inay fahamto inuusan ururkaani ahayn dad badanoo waxaa arka dhahay dowladdaa idin siisa mushaar dowladdiyaa maaragtay aada la shaqaysaan dowladda waa la shaqaynaa waa dowladdeennii laakiinse ma aha ururka haweenku urur dowladda hoos taga ama dowladdu ay maamusho hadallada iyo tala soo jeedinta haweenka bulshada rayidka ayaa imanaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey uu muran badani ka taagnaa gacan ku-haynta guriga hooyooyinka iyo cidda ku shaqaynaysa taasoo ilaa iyo iminkana aan xal laga gaarin xasan kaafi qoyste v o a muqdisho haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o a waxaad soo jeedinaysaa zahra ciila nuur
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan adeegsiga tiknolojiyadda iyo isgaadhsiinta casriga ahi waxay sannadahan ugu dambeeyey saamayn baaxadla ku yeesheen nolosha maalinlaha ah ee bulshooyinka daafaha dunida ku kala nool sannadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii markii la daah furay adeega for g-ga loo yaqaano wuxuu kor u qaaday xawaaraha internetka gaar ahaana marka telefoonada gacanta lagu isticmaalayo tobankii sannadood ee ugu dambeeyeyna waxaa xawli ku socday horumarka ay sameynayaan shirkadaha ka ganacsada tiknolojiga iyo internetka ee dunida waxaahana qaaday oo isticmaalkiisuna kor u kacay caqliga macmalka ah amaba artificial intelligence adeega f g-gu markii uu soo kordhayna waxaa kor u sii kacay xawaaraha internetka shirkadaha baabuurta ayaa iyaguna kordhiyey nidaamkii farsamo ee gawaadhida ay samaynayaan halka kuwo kalena ay sameeyeen baabuur ku shaqaynaysa korontada oo sida moobeylada loo jaajgareeyo iyo baabuur iskood isku wada oo aanay cidi wadin dadka soomaalida ee ku dhaqan wadamada geeska afrika inkastoo aanay dhaqaale ahaan dunida inteeda badan la tartami karin islamarkaana ay jiraan duruufo u gaara sida dagaalo colaado beelaha u dhexeeya oo soo noqnoqda iyo abaaro waxaa haddana muuqata in korukaca isgaadhsiinta iyo tiknolojiyadda ay saamigooda ka helaan islamarkaana ay la jaan qaadayaan wadamada kale ee caalamka bishii noofembar ee sanadkiina dhaafay ayay ahayd markii ugu horreysay ee aan si rasmiya ugu kuurgalay magaalada hargeysa hanaanka wax kala iibsiga badeecadaha dadweynaha ee habka onlineka iyo telefoonka gawaadhida tagaasida ee dhoweeyaha loo yaqaano iyo adeegyada kale ee bulshada iyadoo aan wax lacag kaasha la isdhaafsanayn hanaankaasi oo i soo jiitay xilligaasi ayaynu barnaamijkeenna toddobaadkan ku eegaynaa sida isgaadhsiinta iyo tiknolojiyaddu ay ula falgashay nolol maalmeedka bulshada mustafe cilmi waa wiil dhallinyaro ah oo dhammeeyey jaamacadda muddo kooban wuxuu noqday macallin balse duruufo deegaanadii uu ka shaqaynayay ka jira daraaddeed wuxuu go'aansaday in uu ku shaqaysto baabuurta tagaasida ee dhoweeyaha loo yaqaano maraa khadka telefoonka kula xidhiidhay ayuu iiga waramay sida shaqadiisu ay ugu xidhan tahay isgaadhsiinta horta waan ku salaamay waan saray aad baan ugu dhawahay barnaamijkeeda horta dhaweeye wuxuu ku shaqeeyaa qaab isgaadhsiinta un kamid ah kadibna waxaanu isku diiwaangelinaa marka hore nambarkeega iyo magacayaga xogteeda dhamaystiran baana laga qaadaa gaadhiga nambarkiisa xogtiisa dhamaystiran baa la qorayaa qofka waana diiwaangelinaya kadib applicationkaasaa loo samaynaya username iyo basword isagu iska leeyahay kadibna waxaa jira cood lagu soo galo oo dadku markaa ku garaacdaan oo ah xidib saddex kun afar bes saasaa kusoo galaa kadibna qofka markaa wuxuu dalbanaya dhaweeyaha kadibna qaabka u shaqeeya waxa weeyaan aaga aad taagan tahay markaa dhaweeyaha ugu dhow ama dee ugu asagana balkaa markaa la heli karo ayuu soo qabanaya saas markaa qofka namarkiisu kusoo gelaya waad qabanaysaa markaa waad aqbalaysaa kadib baad qofka toos u garaacaysaa lamarkaa telefoonka toos uga garaacaysaa waxaad weydiinaysaa meesha joogo halka laga heli karo saasaad ku helaysaa kadib aad u tegaysaa waan gartay idinka siday lacagta idinku siiyaan markaa marar badan oon raacay gaarigaaga waxaan arkay dadku iyagoon lacag kaashaba kuu dhiibeyne lacagta qofkii degaya unuu waan soo diray leeyay bal habkaa lagu soo dirayana nooga waran qofka waxaad arkaysaa laba fariimood oo idin soo kala gelaya adiyo dirawalkii iyo macmiilkii adi fariintaadu waxay noqonaysaa inaad aragto qofkan intaad qaaday iyo lacag ahaan intay kusoo qortay waa inaad arki karto sidoo kale macmiilku wuxuu arki karaa meesha laga soo qaaday iyo meesha la geeyey adaa arkaya meesha isna wuxuu arkaya lacagta inta kusoo qortay iyo inta kilomitr la qaaday wuu arkaya magacaagana wuu arkaya lambarkaagina wuu hayaan hadduu dee dadka qaar waxay kuweydiinayaan mararka qaar lambarka way kuweydiin karaan waxay koranayaan lambarkaaga isheeg dadka qaarna waxay ka arki karaan bade smartphoneka way ka arki karaan saasay kuku soo dirayaan sidoo kale waxaa jirta mararka qaar waxaa jira dhibco isbiirbiirsado oo abaalmarin ay ku bixisa shirkadu oo qofka markuu in badan raaraaco gaadhigu online ka dalbado waxa u xarooto boynis ayaa u xaroonaya ugu xaroonaya koonkiisa saa kadib buu marka isku ururtay muddo yar gaadho lacag yar oo fiican dhaweeye uu ku raaci karaa si bilaasha isagu markaa bilaash ahaanba u noqonaysaa lacagtiinashirkadahaanbashirkada kusoo dirta marka lacagta waan gartay idinku markaa shaqaalaha ama inamada baabuurtaasi wada lacagtaa qofku bixiyey qofkaa customarkaa head qaadeen intey kuleedihiin intayse shirkadii goosanaysaa shirkadda horta laba midba faa'iido way ku qabtaa koowaad waxay noqonaysaa ku hadalkii qofka aad wacaysay waa lacag oo qofka markaad soo dalbado aad garaacaysa waa lacag oo de waa beriberki faa'iidada labaadna waxa weeyaan charge bay ku leeyihiin lacagta lacag kastoo kusoo gashay iyagu charge bay ku leeyihiin kilometerkiiba ama dee lacagtiiba halkii doolar oo kale ama intaasoo kilometerba waan gartay mustafe maadaama waddanka shaqala-aan badani ka jirto dhalinyarada waxbaratay ama jaamacadaha iyo iskuullada soo dhamaysa aana inta badan shaqooyin helin noloshii maxay saameyn ku yeelatay sidee wax uga bedashay in dhalinyaradu shaqo heli karto horta wallaahi dee muddo badan buu baalkani horta soo jiray hadda dee intan la marayana xiliyadan dambe bulshadiiyo dee balaaratay iyo dadkii maxay eeday dee dhaweyaha isticmaalayay baa aada u batay muddooyinku cusbaa waa aad ba u wacnayd oo horta dee faa'iido badan waa laga sheegan jiray laakiin hadda sanadahan dambe oo dee imika labadan sano u dambeeyey ama sanadkan u dambeeyey si fiican aada uguma shaqayso way isku bateen baad leedahay ha saasaan le dhoweeyaha waxaa kaloo loo adeegsadaa alaabaha ay dadku ka dalbanayaan maqaaxiyaha dukaamada bakhaarada raashinka iyo sidoo kale alaabta ay dadku sida gaarka a isugu dirayaan magaalada dhexdeeda hinde xasan oo degan magaalada hargeysa ayaa iiga warantay adeega ay gurigeeda uga baahan tahay ee ay ka dalbato dukaamada iyo bakhaarada iyo habka ay lacagta ku bixiso iyadoo aanay tegin goobtaasi ay wax ka dalbanayso walaal waad mahadsan tahay alaabaha sida raashinka iyo gaastoo kale ilmo khudradda waxaan ka dalbadaa muxuu ahaa telefoon lacagtana saad baan ku diraa dhaweeyana laygu soo dhiibaa sidoo kale markaanu doonayna inaanu cunto ka dalbano banaanka hudheel oo kale dhaweeyin baa lanoo soo saaraa lacagtana saadun baan ugu dirnaa hodan maxamed waa gabadh dhallinyaro ah oo dhammaysatay waxbarashadii jaamacadda waxaanay adeegyo kala duwan ku bixisaa habka onlineka iyadoo adeegsanaysa isgaadhsiinta casriga waxaanay v o eda u sheegtay inaanay isarag macaamiisheeda haa walaalo anigu waxaan ahay ardaya dhammaystay jaamacadda waxaan bixiyaa adeegyo online oo sida courses iyo consultanisa macaamiisheyda inta hargeysa joogta iyo inta banaanka hargeysa ku maqanba waxaan ku wada xidhiidhnaa adeegyada internetka lacagtana saadkunbaa la igu soo diraa courseskiiyo waxaan adeegyo bixiyana waxaan ku bixiyaa online adeegyada kale ee ay dhowaanahan bulshadu adeegsato waxaa ka mid a hanaan lacagta lagu kaydiyo moobaylka loona yaqaano hagbad amaba iga sii dar oo ay haween badani u isticmaalaan ururinta hagbadda amaba ayuutada guddoomiye ku-xigeenka shirkadaha telesom group ahna guddoomiyaha shirkadda telesom injineer maxamuud cabdiraxmaan garyare ayaan weydiiyey adeegyadaasi cusub ee dhinaca lacagaha ee ay soo kordhiyeen bismillahi raxmaan raxim allahuma salli calaa sayidina maxamed marka hore waxaan aada u salaamayaa bahda v o a waxaana si gaara runtii u salaamayaa uguna mahadcelinayaa saare ciidle sidaynu ka warqabno dunida waxaa ka socda kacdoon kacdoonkaas oo ah in wax kabedel lagu sameeyo ama la dedejiyo sidii adeegyada dadku ay u heli lahaayeen haddii aan ka waramo adeega ugu adeegyada telesom ay soo kordhisay oo iyaroo taariikha dib ugu noqdo waxaa ka mid ahaa adeega zaadka oo aynu bilownay laba kun iyo sagaalkii kaasoo keenay in uu runtii saameyn ballaaran mujtamaceena ku sameeyo isbedel runtii dhaxalgalana uu ku sameeyey haddii marka aan ka waramo waxyaabaha ugu dambeeyey adeega aynu kusoo kordhinay waxaa ka mid ah adeega la yidhaahdo cagbad ama igadir la yidhaahdo kaasoo u fudaydinaya dadkeenii hagbadda ururin jiray inay ku urursadaan hagbaddii kadibna ay si yaroo fudud u maamushaan iyo in waxyaabihii joogtaynta ahaa ee laga rabay sida biilashoo kale qofku uu standard orderkii oo kale ka diri karayo ama direct dhabid waxay ugu yeedhaan iyadana ka diri karayo uu joogtayn karayo deetana schedule intuu u sameeyo uu si toosa mar walba uu uga diro waktigii uu gashaday waxna uu ku kaydsan karayo runtii kaasa ah adeegyadii ugu dambeeyeen imika kusoo kordhinoon isleenahay faa'iido ballaaran buu u leeyahay mujtamaca waan gartay injineer maxamuud dhowaanahan waxaa soo kordhay dadka adeegsanaya ganacsiga onlineka ma jirtaa hab u fududaynaya ganacsatadu inay habkaas onlineka ku shaqaystaan oo aada usoo kordhiseen way jiraan maadaama aan ay shirkadu tahay shirkad isgaarsiinay ujeedadeeduna ay tahay runtii in ay saameyn ama wax kabedel dhabah ay ku sameeyeen mujtamaca ay ka dhex ay ku dhex nooshahay in ay diyaarisay platformkii ay dadku kusoo xidhmi kari lahaayeen si ay u iibiyaan adeegyada ay bixiyaan marka waxaa la yidhahdo a p i ayaanu sameynay oo platformkii mobile maniga kusoo xidhmaya kaasoo u fudaydinaya ganacsatada kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba inay si onlinea ugu iibin karayaan badeecadaha ay iibinayaan taasuna ay u fududaysay in dadku online si yaroo fudud ay u isticmaali karaan waxna uga iibsan karaan waxay shirkadu runtii maalgelin ballaaran ku samaysay waxaana yidhahdaan connectivity-ga oo uu ka mid yahay fiberka five g ga iyo four g gu oo ay meelo fara badan oo magaalada gudaheeda iyo dibaddeedaba ay runtii gaadhsiisay taasoo aasaas u ah isbeddelka technolojiyadda ee saameynta dadka ku leh oo qofku isagoo hawd guntii jooga uu service ka qabsan karayo isagoo isticmaalaya connectivity-gii ay shirkadu u diyaarisay waxaa kaloo iyaguna jira adeegyo kale oo ay shirkaddu bixiso oo ay dadku online wax kaga dalban karayaan kuwaas ay ka mid yihiin imika website-ka shirkadda telesom oo qofku adeegyo kala duwan uu ka dalban karayo isagoo gurigiisa jooga looguna keeni karo looguna keen- geynayo me- goobtiisa eh, isagoo meheradiisa ama shaqadiisa ama gurigiisa aan aan runtii ka tegin Een, waxaa kaloo iyaduna jira runtii adeegii aanu sanadkii dhoweyd loo jirin oo kamid ahaa waafiga mastercardka oo een, safar ber aan sanadkii hore malaysia iyo singapore ku tegay ii fududeeyey aniga laftayda in si sahlan anoo saadkayga isticmaalayo waafi isticmaalaya inaan eh, u isticmaalo inaan kala soo baxo saadkaygii accountka deetana kaarhkayga aan anoo hal- hortaagan meheradii aan ku shubo kadibna aan adeegii aan kaga iibsado meheradii ama eh, restaurantkii ama tigidhkii hoteelka aan ku buugaraysanay intaba ii fudaydiyey kole adeegyadaas waa kuwii eh, cusbaaya ugu dambeeyaan soo een, eh, kordhinay adeegyada noocan oo kale ahi maaha kuwo ku kooban magaalada hargeysa oo keliya balse barnaamijyada dambe ee bandhigga ayaynu ku eegi doonaa magaalooyinka waaweyn ee geeska afrika iyo sida ay isgaadhsiinta tiknolojiyaddu saameyn ugu yeelatay nolosha maalinlaha ah ee dadweynaha guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambe waa sahre ciidla nuuroo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
ilaa iyo kow iyo toban kalluumaysato oo soomaaliya oo muddo bil ka badan lagu la-aa biyaha badweynta indiya ayaa si kala gaargaar ah toddobaadkani laga helay xeebaha dalalka singapore maldives iyo sri lanka kalluumaysatadaasi ayaa dhammaantooda waxay ka baxeen xeebaha magaalada muqdisho xaaladooda caafimaad iyo sida loo helay ayaa nuur xasan nuur wuxuu ka wareystay kamaal maki aweys oo ah guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysiga dankulmis ee magaalada muqdisho
doomaha horta waxay ka koobnaayeen afar doon ay ka koobnaayeen mid waxaa laga helay magaalada muqdisho goboladan adi ilaa iyo ceeldheer iyo cadaal inta udhexayso toddoba habeenay badda ku jirtay waxaa wada nin naaqwado oo nuur surfis hajin la yidhaahdo taasi waxay ku timid shareec ay ku timid eh, markii uu matoorka cilad ay uga timid ay dhulkaas toddoba habeen ay ku maqleen biyaha gudahooda Eh, ugu dambeyn cadal ay kasoo dhacday kadibna magaalada muqdisho ay soo gaartay cadalaa gurmad looga fidiyey kadibna magaalada muqdisho ay soo gaartay waxaa kaloo ku xigay mid kaloo sangabuur laga helay oo markab oo qabtay ayadana laba qofaa saarnaayeen duuqaaya iyo wiil kalaa saarnaayeen ayadana saasay ku badbaaday midda s- laba saddexaadna waxaa laga helay eh, ma- cayed mala david ayagana wiilasha saarnaayeen awaskunjaar iyo ahaayeen iyo ina bad gala iyo wiilka yuusuf jaamac oo dhalay iyo raggaas ayagana waxaa laga helay mala david ayagana ilaaha badbaadiyey midda sirlanka oo hadda ugu dambeysa ayagana saddexdooda waa la helay laakiin laba wiila caadi ah wiil kolley isbitaal oo jiraa oo macnaha in macnaha soo kabasho loo sameynaya aan aan rajeynaya saasaan rajeynaya saasay geliyiin dhowrow Eh, tiradooda iyo maalmaha ay badda ku jireen adiga isku dadkooda marka laisku dardaro ilaa iyo bil iyo shan iyo toban ber waa gaare inta dadkaas ay badda ay dhaxasabeynayeen sahayadoodana ay sahay ku filan aysa ahayn ay sahay filan ku filan aysan wadanin marka waxaan isleeyahay intaas badan maadaama intoodaba ay qof aysan waxba ay ka gaarin waxaan u malaynaa in maraakiibta badaha ku arkaya qaarkood wadamada ay iskaga gooshaa inay sahay ay ka heleen waa dhici kartaa in sidooda ay ku tageenna waa dhici kartaa laakiin macnaha un inay wada badbaadeen oo ay tir ahaan ay ka koobnaayeen saddex doon oo min saddex qof ay saaran tahay iyo doon laba qof ay saaran tahay kow iyo toban qof ay ahaayeen kow iyo tobankaas qof hadda halkan wiil oo sri lanka hadda ugu dambeeyey doonta laga helay oo darad laga helay oo macnaha isbitaal ku jiro iyo labadan wiil oo kale hadda meel xeray ku jiraan saasay kala yihiin marka anaga xaaladahooda marka ugu horeysa waxaan tixraac ku sameynaa siday badbaadadooda ay tahay eh, in macnaha ay wax ka dhinteen amba ay nool yihiin marka intaas ogaana kadib waxaan u guda galnaa wasaaradda kalluumaysiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda aan la xiriiraa sida raggaas maadaama ay shaqaysanayeen oo dad horumar sameynayo amba waddanka horumarkooda ka shaqeynayo dhinaca kalluumaysiga ay yihiin sida loo keeni lahaa markaasna waxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha guud ee kalluumaysiga ay naga kaalmayaan in la keeno iyo macnaha bangigaba ay naga saacidaan dhaqaalaha ku baxaayo iyo sida loo soo celi lahay ee dowladda ay naga saaciday intaasaan markaan aan aan- shuruudahaasaan buuxinaa oo sida markaas da- kii dhalasho ku- dhalashadiisa u sameynaa kii baasaboor haysta baasaboorkiisa lagu keenaa ninka kalena waxaa un caddayn looga dhigaa dhalasho oo waxaa loo sameynaa in uu ninkaas soomaali uu yahay kadibna waxaa u fududaanaysa soo bixitaankiisa oo macnaha sida ay ku imaanayeen marka wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda kalluumaysiga intaasay macnaha ay nagala shaqeeyaan dhinaca dowladda soomaaliya markii la dhaho amba bangiga dowladda soomaaliya oo oo bixiya dhaqaalaha markaas lagu soo celaa ilmahaas wiilashaas ku bacayo maadaama dad shaqaysanaayo oo horumar iyo higsanayo oo dadka eheladooda inay waxtaraan ay rabaan kalluumaysigana soomaali dhan ay danaynayso aad hadda horumar loogu dheeray loogu dheer macnaha loogu dheeraado suuq walba oo soomaaliya maanta kalluumaysi laga cunaayo marka ciladahaas ay yimaadaan dowladdu waxay naga saacidaa in dhaqaalaha lagu keeni lahay wasaaradda arrimaha dibadda sidii safaaradda waddankaas ku taal ay ula xiriiri lahayd iyo wasaaradda kalluumaysiga oo markaas ayada laftigeeda ay waaxda kalluumaysiga dhanba ay tahay oo kalluumaysiga soomaalida ay hoostagayso ayadana ay qorayso warqad ah in macnaha dadkaas sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo celiyo saas ayaa horta la iskugu xiran yahay muruq n dhallinyaradaasi ma idin sheegeen oo ma ka waraysateen sababihii markii horeba keenay in ay badda ku dhumaan maxaa kalifay
midda ugu horreysa waxaa kalifay macnaha habeenkii markii ay badda ay qalabka ay dhigatay kadib ay motorka motoorka cillad ay ka dareentay motoorka markay cillad ka dareentana waxay isira subaxdii markii waaga oo beryo macnaha doomaha markii ay jeestadaas ay jiidaan oo nin muqdisho kale oo ka saara subaxdii waxay ka tuure warshiiq ama cadalo kale ay ka tuure qalabkii aa la raacaa wixii ku jiro malaya laga bixinaa marka laga bixi kadib waxay markaas ay kulmaan doomihii isla jiidayeen isku biyahaas ay jiidaayeen doontaasoo kalea gurmad inay u samayso ay macquul ay tahay ay ishelaan marka waxaa dhacda inaysan doomin is helin ciladaas maadaama ay timid marka toddobadaas maalmood saas iyo bida biyaha gudahooda oo ugu sii wada dabeelihii jiray kuwan kalena waxaa saameyn ku yeeshay dabeelahan xilligan la joogo xilli xilli isib waaye dabeelo oo waxaa kacan badda dhexdeeda ka kacan oo macnaha kalluumaysatada dhib u geysto amba doomaha ay la gadoomaan amba macnaha dhib ka soo gaaro marmar xataa dhimasho ay ka dhalato taasoo kale waxaan aan u sababeynaa dabeelaha isibkaan u sababeynaa oo dabeelo xoog badan hadda muqdisho ka socdo oo cimilada ay keenayso isbedelka cimilada qaboobo aan la arki jirno hadda kale waaga duubari oo xilada waaga beri marka cimiladaas dabeella ay wadato iyo dabeelihii markaas loogu talagalay oo xilligii isibka loogu talagalay marka dabeeshaas marna waxay ku imaanee sidii ay ahayd oo isibkii ahay oo macnaa dadkii ula qabsan jireen amba cimil ahaan ay ula yeesan jireen laakiin mid ka awood badan markay timaado oo ninkiina oo markaas macnaha oo biyo uu su dheer dhaweyn uu joogo waxaa macquul in waddan kale uu ka dhaco dabeelahaasa marka saameynta saddexda kale dabeelaha inay saameeyaan aan rajeynahay oo isbeddelka cimilada
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington waxaana dhegeysanayseen waraysigii nuur xasan nuur uu la yeeshay kamaal maki aweys oo ah guddoomiyaha iskaashtada kalluumaysiga dankulmis ee magaalada muqdisho jasiiradaasi shels xeebta bari ee afrika ayaa ah meel dhaqamada kala duwani ay isugu yimaadaan jasiiradahaasi dadka degan oo muddo dheer joogay waxaa ka mid ah kuwo asal ahaan ka soo jeeda shiinaha laakiin maalgashiyada shiinaha ee waddanka muhiimka ah ayaa sidoo kaleeto soo jiitay dadka cusub ee shiinaha ka yimaada kuwaas oo halkaasi u yimid ganacsi kate bartelet ayaa warbixintan ka soo dirtay jasiiradda ugu weyn ee mahe xuseen barre aadan waakan
dadka ku nool seshels waxay xiiseeyaan cuntada shiinaha oo mararka qaar lagu daro cuntooyinka dalkaasi laga yaqaano bal aan idhaahdo jaw miyen waa cunno shiino ah waxaana loogu dhawaaqaa jaw miyaan miyaan waxa ay ka dhigan tahay baasto laakiin annagu waxaanu u naqaanaa jaw min markaa waxaan lagu karsadaa oo lagu daraa cuntooyinkeenna dhaqanka ah dhaqanka iskudhafka ah ee shiinaha iyo sisheel kuma koobna oo keliya cuntada laakiin sidoo kale waxa uu ka mid yahay taariikhda dadka deegaanka sida molly rosely iyo kuwo kale oo asal ahaan ka soo jeeda dalka shiinaha rosely waxay si fiican u taqaanaa luqadda mandariinka ee looga hadlo shiinaha waxayna soo bandhigtaa dhaqanka maxalliga ah ee dalxiisayaasha iyo ganacsatada cusub ee shiinaha ka yimid laakiin dadka cusub ee shiinaha ka yimid iyo dadka muddada dheer sisheel ku noolaa ma wadaagaan waxyaabo badan oo ay ka siman yihiin sida uu sheegay paul chow oo isna ah qof asal ahaan ka soo jeeda shiinaha anigu waxaan ku hadlaa luqadda kriyoolka oo keliya iyaguna waxay ku hadlaan luqadda shiinaha oo keliya marka waa wax isdhexgal oona dhex mari karaa waa iska adag yahay sannadihii u dambeeyey shiinaha ayaa indhaha ku soo jeediyey dalka sisheel oo ah meel muhiim ah oo sahlaysa in laga gaaro afrika bariga dhexe iyo koonfurta eshiya aabbahay wuxuu yimid siisheel sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo afartankii sidaan filayo laakiin siisheel waxa uu ku yimid si kama ah aabbaha dhalay jow oo ka soo jeeda koonfurta shiinaha ayaa u socday jasiiradda madagaskar oo xilligaasi ahayd meel caan ah oo shaqaalaha shiinuhu ay u aadi jireen shaqo marka qofkii safarka kula socday uu xanuunsaday rakaabkii waxaa lagu kaaraantilmay jasiiradda siisheel aabbaha jow halkaas ayuu degay oo uu shaqo ka helay kadibna uu ku guursaday haweenay deegaanka ah shiinuhu waxay u guuraan meel kasta oo ay u arkaan fursad shaqo siisheel taariikh ahaan waxa ay qayb ka ahayd faransiiska kadibna britain ka hor intii aanay xornimada qaadan kun sagaal boqol iyo lix iyo toddobaatankii maanta dadka badan ee halkaasi ku nool waa iska dhal waxaa loo yaqaanaa kriyool oo waxa inay leeyihiin asallo iskugu jira faransiis iyo afrikaan dadka asal ahaan ka soo jeeda shiinaha waxa ay ka yihiin qiyaastii shan boqol ilaa kun qof intooda badan awoowayaashooda ayaa waxay ka tegeen shiinaha iyagoo ka baxsanaya saboolnimo tobankii sano ee lasoo dhaafay shiinaha waxa uu bilaabay maalgelinta mashaariic dhismo oo ka socda siisheel taasoo keentay shaqaale cusub oo shiinaha ka yimaada safiirka shiinaha u fadhiya siisheel ayaa ku tilmaamay mashaariicdan inay yihiin astaamaha saaxiibtinimada labada dhinac runtii afartii sano ee aan ahaa wasiirka arrimaha dibadda waxaan arkayay sida uu xidhiirkani u kobcayay ma filayo in shiinuhu wax kale siisheel u qabanayo marka laga reebo inay rabaan inay danaha ka eegtaan si ay ula socdaan waxa ka socda badweynta indiya shiinuhu hadda waa mid aad hodan u ah qof walbana wuxuu soo dhoweynayaa uu rabaa xidhiirhka shiinaha iyadoo uu dalxiisku ka mid yahay meelaha ugu weyn ee uu dakhligu ka soo galo dalkaasi siisheel hagayaasha dalxiiska sida rosali waxa ay rajeynayaan duulimaad toos ah oo cusub oo isku xidha shiinaha iyo jasiiraddaasi
warbixintii ket batlet waxaa soo jeedinayey xuseen barre aadan haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta doodda gaaban waa kan yaasiin ciise oo dheer oo soo jeediya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku egayno heshiisyada dowladda federaalka ay la gelayso wadamada dariska kuwa caalamka iyo weliba dalka gudihiisa ayaa waxa ay ka mid yihiin dadaalada dowladdu ay ku doonayso nidaamka dawliga ah ee soomaaliya ay lugaheeda isu taagto haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsantay waxay tahay kaalin intee leeg ayay odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidku ay ku leeyihiin heshiisyada dowladda ay gelayso mise dowladda ayaa u madax bannaan heshiisyadaasi waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya suldaan cabdi iyo imaam cabdulaahi axmed cubeyd oo labaduba jooga magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa imaam cabdulaahi axmed cubeyd arrimahan soomaaliya waa arrin masiiri ah waxaana u madax bannaan dowladda soomaaliyeed ayaa u madax bannaan inay arrimaheeda ka shaqayso arrimaha mataqaanaa dibadda arrimaha gudaha arrimaha mata xuduudaha inay ka shaqayso ayagaa loo egmaday ayagaa loo mataqaanaa loo magacaabay ayagaana mas-uul nooga ah ummadda soomaliya mas-uul ah suldaan cabdi
anigu fikirkaas mid ka duwan baan qabaa farasabto waa mahadsan tahay arrinkaa arrin ka duwan baan qabaa waxaan qabaa inaysan socon karin marka laga hadlayo masiir umadeed inaysan socon karin in laga qaybgeliyo dadka ahlu ahlu cuqaasha nabadoonada waayo aragga waxbarasho bulshada rayidka waxaas o dhan in laga qaybgeliyo waa arrin muhiima waayo ma doonayna arrinkaas inuu noqdo hodhow mid loo eedeeyo madaxweynaha waxaasa sameeyey mustaqbalna weyaan caruurta dhabarka ku jirta hadda dhalan doonto iyo kuwa adduunka saaran oo soomaali magaca meeli joogtaba ahda arrinkaa arrin ay fiirinayso weyaan marka arrinkan waxaan leeyahay dowladda ha ka fiirsato maaha deg deg ma noqonayso meel dhul in la qaato waa arrinkaas aad aad aad qaldan waa hadii baan u aragnay annagu hadii haddaan nahay bulshada iyagana soldaahay odayaasha marka waxaa la macnaha hadalkaygu yahay in ay odayaashu ay ka qayb noqdaan ay xuweyn ka noqdaan waayo nimankaas baarlamaanka jooga iyo madaxweynaha kulligood waxaa keena oday hadduuna oday jirin dee wax soconaya ma jiro marka hal qof arrinka masiir dowladda kale kuma filnaan karta arrinka noocaas waxa waaye annaga haddaan dhaqan nahay waxaan dowladda soomaaliyeed waxaa lagu dhisay four bounty five dhaqan ayna ka timi soo sudan kuu sheega sax waaye arrimaha hadda la qaabanayo oo ka mid tahay adduunyada soomaaliya geeska gees dagaala ka socdo oo dhexdeeda ah dagaal mataqaanaa ayadii lagu soo qaaday ma ahan dhexdeeda waaye arrimankaasna waxay suu suudaanka u sheegay inuu dhaqanku hogaamiyo dhaqanku uma hawshaas wax ka qabto oo mataqaanaa madaxweynaha iyo dowladda iyo maamulka loogu simin ayaa wanaagsan laakiin waxaan leenahay dowladdeena waxay u madax bannaan tahay wixii ay awoodi weyso inaan annaga la qabanno ina kaalmaysatay ay u madax bannaan tahay waxaa kale ay u madax bannaan tahay sidoo kale hadda waxaa ka jiray dhibabkii ka dhacay nimankii qarankii soomaaliyeed oo lagu laayay oo qabiil ahaan loo dilay oo halka lagu laayay imaan daahiri imaan maxamuud imaan cumar ayaa hawshaas galay iyo ugaaska ugaaskii mataqaanaa hirshabelle ka dhacday arrimahaasoo kale waa u waa u banaannahay waanu madax furannahay asagoo ka socdo matelayo qaranka soomaaliyeed asagoo matelayo ayuu ka hadlay arrintii oo dhaqankana matelayo qarankana matelayo oo kirkaya waana ku guulaystay waana ku mahadsan yahay aadaan ugu mahad celinaynaa dhaqankuna waa u bannaan yahay wax walba saasboni inta udhexaysa inaan anagu ka talino dhaqankaas ummadaas mataqaa wacyigelino ummadda soo jiidno annagana madaxweynuhuna iyo mataqan dowladduba noo kaashato aadan ugu mataqaanaa ugu aan ugu hangweynahay waana uba waana umax banaannahayoo cid naga hor istaagsan ma jirto dowladda laakiin waxay kaalinteeda inay qabsato idaa laga rabaa
suldaan cabdi isla su-aashii baan ku weydiinayaa mar odayaasha dhaqanka haddii nabadii iyo amnigii iyo dib heshiisiintii doorkoodii ay gabeen maxay ka qaban karaan heshiisyada dowladdu ay gelayso waxay ka qaban karaan doorkooda maysan gabin laakiin wax u yeerayba jirinba hadda waad u jirtaa tusaale fiican buu imaamka bixiyey in wax ay dowladda xalin weysa salaadiinta iyo ogaasyada iyo imaamyada ay xalinayaan wax ay dowladda qaban weysa marka waxa waaye waxa weeyaan arrinka haddii aada loo fiiriyo in ay odayaashii imaamada iyo sulaadiintaba ay qaban karaan wax dowladda intay qabanaysa in ka badan ay qaban karaan laakiin marka lama rursado anaa sameynaa u yidhaahdo nin walba u boodo oo weli masiir masiir ummadeedna laga hadlaayo waafantasiir umadeed laga hadlaayo waxaas arrinkaa hadii ilahi kuurooy waa arrin yacnaa aada iyo aada loogu degdegay sida wanaagsanna waxa weeyaan xalku waxaa weyan hadii ilahi kuurooya waa in dowladdaas etoobiya hadii ilahi kuurooy sida yacnaha waddamadan kale yacnaha sida loo isticmaalo way dhacdaa tigada waa la isticmaalaa waa la isticmaali karaa oo darisku isticmaali karaa laakiin nidaam qabanin shuruud dowladda inay soo marto saas oo yar maaha laakiin waxbaan bixinaynaa waxbaan siinaynaa inuu qof iska tago taas anagoo ma qabo hadii ilahi kuurooy imaam cabdullaahi isla su-aashii weeyaan dadka soomaalidu waxyaabaha ay walwalka ka muujinayaan waxa weeye arrinta dhinaca ganacsiga dalal badan oo aan bad lahayn ba africa oo dhan ka faa'iidaysta haddii ay dhinacaas tahay sida uu hadda suldaan ku sheegaya dhib male laakiin in dhulkii soomaaliyeed iyadoo lagala tashanin dadkii iyo masiirkoodii iyo arrimahoodii ee dowladdu keligeed ay go-aan ka gaarayso arrintaa miyaana dareensanayn arrin dowladdu waxay u madax bannaan tahay howlaheeda guud iyo madda gaarkeeda u madax bannaan annagana kama reebanin oo diyaar ayaanu nahay inaan arrintaas kala shaqeyno dowladda dowladdan waxaan leenahay in dowlad etoobiya waa wadan mataqaana bad aan lahaynin intaasu milyana inaan ka faa'idaysano sidii caalamka kale ugu faa'idaystaan inaan anaguna uga faa'idaysano xaqay u leedahay dowladdu iyadaana madax bannaan inay arrintaas ka shaqayso arrimaha dibadda iyo arrimaha gudahaba dowladda ayaan u wakiilanay annaga haddaan dhaqan nahana waxaa aniga nagu wanaagsan ama mataqana nagu wanaagsan inaan ka shaqayno dowladda la shaqayno u kaalmayno waxay naga dalbatana aan kala shaqayno
suldaan cabdi o heshiisyada ay dowladdu la gelayso dhinaca ganacsiga waddamada aan badda lahayn sida etoobiya oo kale shuruudaha lala gelayo dowladdii ayaa arrintaa u madax bannaan marka cid waliba hadday ay ka qayb gasho hawshiisa uma noqonayso wax laysku qabsanayo annagu waxaa nahay coqaashii ummadda sida saxasaas maaha laakiin waxbaan qaadanaya saan doona anaa la xoryeelay oo hal inaan la heshiinaya inta ka bacd maayo taas dhan qalad waa soomaalina ma yeeliso arrinka noocaas kan ugu yar iyo kan ugu weyn ma yeeliso soomaali in runta laga hadla fiican etoobiya waxba looma diidana hadday wadada saxda soo marayso albaabka soo marayso xal waxaan u arkaa in qawaaniinta adduunka sida yihiin in la raaco baan anu xal u arkaa waxba looma diidana laakiin nidaamka ku socday si ku socota baan si saxa maaha si saxa maahan arrinkaas waxaan u aragnaa sida saxda waxaa weeyaan in sida qawaaniinta adduunka loo isticmaalo badaha loo kala dhegeystayaal idaacaddii caawa iyo dunida v o n waa naga intaas itaan mar kale kulmi doonna waa anigoo ibraahim xasan garabi daanduray oo idleh sidaa iyo nabadgelyo
jaceylka ogaw amoore waa ku abuurmaa annaka ma aali kare uurkaadigu taa
iska bilaabma asalkiisa jaceylka ogaa amoore waa ku abuurma annagaa ma aali kare oo kaadi ku taale ogaa